ku soo dhowaadaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuurow heeso xula ayaan dhegeystayaashana galabta u haynaa nuur dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo daandureeyow dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah hooyooyin maka axmed cilmi iyo carruurteeda faadumo axmed cilmi iyo carruurteeda jawaahir axmed cilmi iyo carruurteeda sahre axmed cilmi iyo carruurteeda habaryeer sabaad axmed cilmi iyo hibaaq maxamed axmed hodan maxamed axmed iyo mustafa maxamed axmed waxaa kaloo dhambaalkan ku jira raxmo colaad bile iyo farduus colaad bile yaasiin colaad bile dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadinay halkan u marinayaan cabdikariim salebaan maxamed iyo salma bukar cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalo madaxda gobolka togdheer waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggiina waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray warsame sheekh cabdi warsame daacad iyo cabdiraxmaan warsame daacad iyo xabso warsame daacad iyo xanaan warsame daacad firdowsa bashiir goley iyo xaliimo bashiir goley iyo fahmo bashiir goley iyo dahabo aadan axmed abshir aadan axmed iyo sacdiye aadan axmed iyo cusmaan aadan axmed iyo cabdi bare nuur axmed iyo cabdi cusmaan axmed iyo yasmiin cabdallah axmed luuley cabdulla cali iyo yuusuf iimaan cabdulle ilyaas yuusuf iimaan iyo nasteexo cusmaan fiiqow iyo aabe bashiir goley dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan norway south africa sacuudiga iyo soomaaliya waxayna hambali u dirayaan cabdiwahaab bashiir goley iyo sihaam ibraahim shidane oo aruuskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho way leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay aruuskiina kala kulma basho shii barwaaqo aamiin aamiin ayaan ana leeyahay haatanna dhinacii heesaha
cishaduu ilaahay cid ka taagay udubli ciidana ka dhigay gogol cishaduu ilaahay cid ka taagay udubli ciidana ka dhigay gogol webiyadaa cartama iyo cirifyadaa badkaga xidhay iyo buuraha culus webiyadaa cartama iyo cirifyadaa badkaga xidhay iyo buuraha culus cimrigeed adduunyada waxaa jira colliyo nabadee cayriyo nin xoolaale cimrigeed adduunyada waxaa jira colliyo nabadee cayriyo nin xoolaale iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay iyo laba iscaashaqay caawana kamay tegin caynkaynu ku ogay adna calafka ku qodhan cunaasegi maaye caashaqa habaayicin adna calafka ku qodhan cunaasegi maaye caashaqa habaayicin
وشها عقل ديدا هذا الكون عرف دلب لشيء عوانا منو شهي عقل ديدا هذا الكون عرف دلب لشيء عرياما اي اوبور عيرو حيسكو قارنينه نولشا اذا عيريو عرياما اي اوبور عيرو حيسكو قارنينه نولشا اذا عيريو علمي قورا كفادي وعار عار الماي عاشق اسكايلو علمي قورا كفادي وعار عار الماي عاشق اسكايلو
حلت تبع عويسكي عنبي درورو عمر بيهاي حلت تبع عويسكي عنبي درورو عمر بيهاي caawana la uma oga wakhtigii ku ciiliyo cisigiyo wanaaguna caawana laguma oga wakhtigii ku ciiliyo cisigiyo wanaaguna waisdaba caraba waxaana ku caddayn karaa xamiyaha indhaaliyo waisdaba caraba waxaana ku caddayn karaa camiyaha indhaaliyo ma og tahay curyaankaba cagaluma waayine caynkaa wax loo yidhi ma og tahay curyaankaba cagaluma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa caraadha yeeladan inay ku cibra qaataan caashaqa qabaayicin kuwa caraadha yeeladan inay ku cibra qaataan caashaqa habaayicin
badda caarid ma armaa cawa daranta fiidkii oo caddada walaala badda caarid ma ayaa jiro caad iga ma saare cilmiyada ilaahay mid caruus ayaa jiro caad iga ma saare cilmiyada ilaahay anigoo aan caasin cabsi ha igu gelinine adigoo aan cuud dhaqan anigoo aan caasin cabsi ha igu gelinine adigoo aan cuud dhaqan cashaqan ku taabtaan cudur daaru yeele ceeb kale miyaan dhime
waa tahay dhambaalkan waxa uu nooga yimid ah, hooyooyinka kale ah seenab maxamed ruqiya maxamed iyo siyaado muuse cabdulaahi cabdi maxamed iyo waxay yidhaahdeen saadaad cabdi maxamed iyo qadar cumar cali iyo xamse cumar cali ilyaas cumar yuusuf ducaysane iyo cabdi ibraahim maxamed iyo ramlo cumar yuusuf istaahil ibraahim maxamed muna cumar yuusuf iyo amaal cumar yuusuf iyo roodo cumar cali iyo aamino cumar cali iyo xaliimo cumar cali dhammaantoodna waxa ay kala joogaan meelo kala duwan waxayna hambalyo gaarsiinayaan abshar cumar cali odawaa iyo samiira maxamed daahir oo arooskooda uu ka qabsoomay qabri bayax waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiina arooskaas allah ka dhiga kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo
dadku waa igu diimay eedaqonaa lay mooday dadku waa igu diimay haadaqonaa lay mooday dugsigaygina diiday diinkii aan baranaaye duurka maanu kacaa dugaata maa idiley mase waadi daaweena daanduloobi dartaa ee dabka maan ku dhacaa umise waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa imise waan ka durkaa deeq wixii dalka yaallo dhahabiyo duunyo deeq wixii dalka yaallo ha dhahabiyo duunyo anigoo kula dooni ha adigaa iga diiday duurka maanu kacaa dugaagta maa idiley mase waadi daaweyn daandulooba dartaa ee dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa dadaalkaygii maa diiday dabcigaa maa doormay dadaalkaygii maa diiday dabcigaa maa doormay dib inaan wada daahno hadda macaaga ma diiday duurka maanu kacaa dugaagta maa idiley mase waadi daawe daandiloobi dartaa ee dabka maan ku dhacaa haa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa ee mase waan ka durkaa
anaa waxu doontay dabaal anaa oladaahay damiin anaa waxu doontay dabaal anaa oladaahay dudun anaa u dacwooday dawaan anaa isku dayey duurka maan baxaa dugaagta maa idilay mase waad idaaweyn haddaan duloobi dartaa ee dabka maan ku dhacaa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa ee mase waan ka durkaa naa intaan lay duugin kaali wax ila doono naa intaan lay duugin kaali wax ila doone duqi waa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray jaamac moxamed xirsi aabe yuusuf cabdulaahi xasan aabe cali xuseen mustafe yuusuf cabdulaahi iyo cali yuusuf cabdulaahi cabdiqani yuusuf cabdulaahi idil yuusuf cabdulaahi ciid yuusuf cabdulaahi cabdixakiim yuusuf cabdulaahi xamde yuusuf cabdulaahi hooyo ruun diiriyo cusmaan hooyo xalimo ismaaciil xuseen cilmi dhammaan waxay hambali u dirayaan cabdiraxmaan yuusuf cabdulaahi iyo samiire cali xuseen oo ku aqalgalay degmada gaashaamo heesta afraad een dhegaystayaashan u ciyaareen waa cabbaaryaha iyo codkii cumar nuur cabdulle
shatimaaha guudkeega ibudhaha feerxdiyo na hadalka qadmado ilka dabarcad kaga yaal shatimaha guudkeega ibudhaha feerxdiyo na hadalka qadmado ilka dabarcad kaga yaal markaan fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabariyada isla gaarayda callada markaan fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabariyada isla gaarayda callada gaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafyaa adyaanigu yaabay dandhaqaaqa lafyaa adyaanigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira markii aan ku daawaday indhumeeli diidaad daayinkuma yeeline
ayadoo kale nabigiisa dabadii daruur yahay adoo kale nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibkuhaygu ka daro amakenin dunidey nasiibku haygu ka daro yahay adoo kale nabi yuusuf dabadii daruur yahay adoo kale nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degina firdowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degina firdowsow soo daahira dowliilka dharkee daray baxay lamoodiyo degenaanta socodkiyo duwanaaga dhalanka dowliilka dharkee daray baxay lamoodiyo degenaanta socodkiyo duwanaaga dhalanka damqaashada kalgacalkale dabi tahay waxgarashada dar ilaahay siday tahay damqaashada kalgacalkale dabi tahay waxgarashada dar ilaahay siday tahay intaad timaa hadabatiyo dumar gebi ahantii intaad timaa hadabatiyo dumar gebi ahantii
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijkuna waa hambaliyada iyo heesaha daanduray haatan waxaa noo baaqaya dadka kale ah reer cabdi cali xaaji ibraahim iyo reer haaruun daahir xaaji ibraahim reer aadan daahir xaaji ibraahim iyo reer maxamuud daahir xaaji ibraahim iyo reer ibraahim daahir xaaji ibraahim iyo reer cabdulaahi xaaji ibraahim dhammaan qoyska reer xaaji ibraahim iyo dhalinyarada deegaanka kaam cumar oo isku duban baa layidhi waxay hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan cismaan cabdi cali xaaji ibraahim iyo jameelo xirsi xasan guuleed oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka gaashaamo taariikhdu markay ahayd lix iyo tobankii bishan juun waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray ibraahim ciise maxamed iyo cali aadan maxamed iyo deeq maxamed cabdulaahi nimcaan jaamaca maxamed iyo cabdiraxmaan shiine iyo yaasiin jaamaca maxamed shiine cali bandaay iyo suuri maxamed diiriye iyo cali axmed guure ibraahim ciise maxamed ifraax cali maxamed iyo dhammaanba reer maxamed diiriye oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida waxayna hambalyo u dirayaan siciid cali bandaay iyo muna muuse oo meherkooda uu ka qabsoomay burco waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggiina meherkaasa idiin horseeda guur qeyr qaba iyo nolol raaxo badan nuur noo soo qabo heesta ugu dambaysa
waa hagaag gabagabadii ayaan soo gaarnay waxaana dhegaystayaasha ku macsalaameyn doonaa heesta dhakhtar waxaa ku luuqeynaya maxamed cali bure
hadduu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtaaye anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa sare hadduu dhuwato gelqab ma dhadhamiyo geeda uu gadaasha dhuubtaaye anna cudurkanigu dhacay wamizigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay suken dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay suken dhiigay dakhtar bay sukeen qori adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadani adna weheli madhaadani dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadani dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadani adna weheli madhaadani maydhananka geliyo sida dhaydacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin duuxiyo lafaha'i waa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhananka geliyo sida dhaydacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynine duuxiyo lafahay waa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukendhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukendhigay dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid ku dhadhoodiyayun dhabta kugu hayayun dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayun dhabta kugu hayayun dhibta ka ilaasha sida ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay isu keendhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay isu keendhigay